galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa arbaco bisha abril ee sanadka ka waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah golaha ammaanka qaramada midoobay oo baaq ka soo saaray xaaladda doorashooyinka soomaaliya marka waxaan qabaa in la isku soo laabto waan ognahayo dee waddankii qalalaasa inuu galu qarka u saaran yahay inta dhib ka weyn uu dhici lahaa maanta dee marley waa la ysku soo laabanaya intayna meel ka xun ayna tegin in la isku soo laabto teendhadii la isugu yimaado la wada hadlo waad ogtihiinoo beesha caalamkuna inay caddaysay
warbixinno iyo waraysiyo ku saabsan xukunka derek coven oo ah askarigii caddaa ee magaalada minneabolis ku dilay georgia floyd barnaamijkii dhaqankii hiddaha ayaad sidoo kale maqli doontaan raxanraadkiiyo hawsha kamaan raalli ahayne rag baas bay damciyey rabbina weyla iraaday geel baana raadi lahaa qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya xuseen barre aadan
tiro hubiyayaal ah ayaa goor dhoweyd lagu garaacay xaafado ka mid a degmooyinka wardhiigley iyo boondheere ee magaalada muqdisho hubiyayaashan ayaa mid ka mid ah waxa uu ku dhacay xero ay deganaayeen dad barakacyaal ah oo ku dhow godka jilacow warar ay heshay v o edu ayaa sheegaya sidoo kale in mid ka mid a hubiyayaasha uu ku dhacay meel ku dhow derbiga madaxtooyada soomaaliya weli ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkan kooxda al-shabaab ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarka oo ay sheegtay in ay la beegsatay madaxtooyada soomaaliya ururka al-shabaab ayaa sidoo kale sheegtay mas-uuliyadda weerar hoobiyaal ah oo lagu qaaday xerada xarane ee saldhig u ah ciidamada nabadilaalinta midooda afrika ee ka howlgala soomaaliya bishii maarj sagaalkeedii xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ku baaqay in dib loo soo nooleeyo wadahadaladii u dhexeeyey dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada kadib shir ay warbixin uga dhageysteen wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya james swan ma jirin bayaan guud oo ka soo baxay golaha ammaanka maadaama uu shirku ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin hase yeeshee wadamada ka qayb galay qaar ka mid a ayaa soo bandhigay qodobadii shirkaasi looga hadlay iyo waxyaabihii ay halkaasi ka sheegeen qoraal ka soo baxay ergada norway ee golaha ammaanka u qaabilsan ayaa lagu sheegay in dariiqa keliya ee soomaalida u furan uu yahay in dib loo soo nooleeyo ama dib loo bilaabo wadahadaladii doorashada ee ku salaysnaa heshiiskiisaga todobayotobankii sebtembar wadanka ireland oo isna ka mid ah shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ayaa diray fariintaa la mid ah waxaana qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi loogu baaqay madaxda soomaalida inay dib usoo nooleeyaan wadahadalkii doorashada safiirka indiya u qaabilsan qaramada midoobey ayaa boggiisa twitter-ka isaguna soo bandhigay afar qodob oo uu sheegay in uu madasha shirkaasi uga hadlay kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen in dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ku laabtaan madasha wadahadalka iyo in la hirgeliyo heshiiskii todobayotobankii sebtembar iyo soo jeedintii guddiga farsamada ee baydhabo iyo in caqabadaha siyaasadda ay dhiirigelinayaan al-shabaab iyo kooxaha kale argixisada ah isaga oo sidoo kale soo dhoweynaya dadaalada midooda afrika shirkan ayaa imanaya xili uu sii xoogeysanayo ismariwaaga siyaasadeed ee soomaaliya iyada oo dowladda soomaaliya aanay weli ka tanaasulin muddo kororsigii golaha shacabka u sameeyey labayotobankii bishan abriil kaas oo lagu magacaabay jihaynta doorashooyinka dalka qaramada midoobey waxay hore u sheegtay inaanay taageeri doonin muddo kororsi iyo doorasho aan laysla ogolayn sidoo kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan ka codsaday gudoomiyaha midooda afrika ahna madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo inuu dhexdhexaadiyo soomaaliya islamarkaana uu dusha kala socdo wadaxaajoodka xal u helista isbariwaaga doorashada ee soomaaliya derek joven oo ah askari hore uga tirsanaa booliska magaalada minneabolis kuna eedeysnaa dilka george floyd oo ahaa nin madow ah ayaa lagu helay dhammaan dembiyadii lagu soo oogay joven ayaa lagu helay saddex dembi oo kala ahaa darajada labaad ee dil aan qasdi ahayn iyo weliba darajada saddexaad ee dil ulakac ah iyo darajada labaad oo ah dil aan ulakac ahayn markii ay guddigu xerbeegtiidu shalay galab ay ku dhawaaqeen go-aankooda oo ahaa in derek joffin uu dambiile yahay ayaa markiiba waxaa bannaanka maxkamadda ka bilowday dabaaldeg ay sameynayeen ehelka iyo taageerayaasha george floyd iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bulshada madow floyd ayaa sanadkii hore u dhintay neef xiran kadib markii muddo sagaal daqiiqo ah uu qoorta uga taagnaa derek joffin oo markaasi ahaa askari ku jiray waajibaadkiisii shaqo muuqaalkii laga duubay dhacdada ayaa kiciyey mudaharaadyo ruuxay maraykanka lagana dareemay inta badan caalamka joffin ayaa la xiray kadib markii lagu dhawaaqay xukunkiisa iyada oo garsooraha maxkamadda degmada henebin uu laalay damaanadii uu bannaanka ku joogay waxaana uu sugi doonaa ciqaabta dembiga lagu helay kaas oo siddeed toddobaad kadib lagu dhawaaqi doono
mahadsanid xuseen bare aadan oo warkii caalamka inoo soo jeedinayay markana soomaaliya murankii ka dhashay go-aankii dhowaan golaha shacabka ay muddo kordhinta ugu sameeyeen hay-adaha dowladda ayaa waxa uu gaaray heer golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay go'aamo ka soo saaraan warbixin arrinkan ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyaheenna saynab abuukar maxamed xilli weli uu taagan yahay ismariwaaga ka aloolsan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo dooda ka dhalatay go-aankii dhowaan golaha ay muddo kordhinta ugu sameeyeen hay-adaha dowladda ayaa waxaa isa soo taraya baaqyada beesha caalamka ay kasoo saarayaan xaaladda cakiran ee wadanka iyagoo ugu baaqay dhinacyada soomaalida in ay dib ugu laabtaan wadahadaladii afisyooni inkastoo ay fashilmeen shirar dhowr ah oo xal loogu raadinayay qabsoomidda doorashada xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka shiray xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa ku baaqay in dib loo soo nooleeyo wadahadaladii afisyooni ee u dhexeeyey dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada kadib shir ay warbixin uga dhageysteen wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya james swan sidoo kale xubnaha beesha caalamka ayaa iyana kasoo horjeestay muddo kororsiga dowladda qoraalo ay horey usoo saareen waxaana dowladaha mareykanka iyo ingiriisku ay horey u sheegeen in ay ka fiirsan doonaan wadashaqeynta soomaaliya kala dhexeysa haddii aysan ka laaban muddo kororsiga nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay maadada siyaasadda ee xiriirka caalamiga ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dib loogu laabto wadahadaladii teendhada afisyooni oo ay garwadeenka ka ahaayeen beesha caalamka wadahadaladu waa wax waajib ah oo waxa weye marna aan laga maarminin wey marka waxaan qabaa in la isku soo laabto waan ognahay oo dee wadankii qalalaasa inuu galuu qarka u saaran yahay inta dhib ka weyn uu dhici lahaa maanta dee marwiley waa la isku soo laabanayaa intayna meel ka xun ayna tegin in la isku soo laabto teendhadii la isugu yimaado la wada hadlo waad og tihiinoo beesha caalamkuna inay caddaysay inaan muddo kordhin aan la aqbali karin in sidoo kale doorasho isbarbaryaaca oo qoloba madaxweyne gooni a soo dhisato oo qolo kasta wax gooni a wadato inaan iyadana la aqbalayninna beesha caalamku waa qireen marka waxa noo dhiman muxuu yahay keliya waa xalku in la isku soo laabto maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho islamarkaana aragti taa ka duwan qaba ayaa tilmaamay in wadada keliya ee u furan dhinacyada siyaasada soomaaliya in ay tahay in loo hogaansamo go-aankii baarlamaanka si fursad loo siiyo in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sharci-dejintu maadaama ay guulaysan waayeen wadahadaladii dhuusamareeb ka socday iyo kuwii muqdisho iyo baydhabo ay waxba kasoo mira dhali waayeen midimid midi ku taag noqotay waxaa meeshaa kasoo cadaaday in lagu celiyey golaha sharci dejinta markay dhinac walba ka eegeen dalku wuxuu leeyahay baarlamaan baarlamaankaasi go-aan buu gaaray baarlamaan hadduu go-aan gaadho inta aanu madaxweynuhu saxeexin ayaa horta hadalkaasi u lahaa in la rogrogo madaxweynuhu hadduu saxeexay sidaasay ku dhammaatay dalku waxa weeye inuu dib u noqdo looguma talagelin waana qof iyo cod baana laisku diyaarinayaa marka waxaan leeyahay saaxiibada maanta waxoogaa doodaas wax ka qaba sharci baan leenahay baarlamaan baan leenahay firaaqa lama geli karo dalkii baa la badbaadiyey laba sanana waxba maaha mooshin baa la qaaday mooshinkii waxaa lagu baasay in dal in laba sano hay-adaha dowladda loo kordhiyo ee loona dhaqaaqo doorasho qof iyo coda lagana gudbo ee doorasho four by five wixii ka dambeeyey go-aankii baarlamaanka soomaaliya magaalada muqdisho waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo salka ku haya muranka ka dhashay go-aankii dhowaan ka soo baxay golaha shacabka kaasoo ay muddo kordhin ugu sameeyeen hay-adaha dowladda shalay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay kulan la xiriira arrintan oo uu ka mid yahay kulan ay yeesheen hogaamiyaasha midowda musharaxiinta iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka kulankaas oo warmurtiyeed ka soo baxay si weyn looga soo horjeestay muddo kordhinta ay dhowaan sameeyeen golaha shacabka soomaaliya shirarka iyo baaqa beesha caalamka ayaa imaanaya xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka siyaasadda soomaaliya iyadoo dowladda soomaaliya aysan weli ka tanaasulin muddo kororsiga golaha shacabku sameeyeen laba iyo tobankii bishan abriil kaasoo ay ugu yeereen jihaynta doorashooyinka dalka hase yeeshee waxaa tallaabada baarlamaanka diiday musharaxiinta mucaaradka maamul goboleedyada puntland jubbaland guddoomiyaha aqalka sare iyo beesha caalamka lamana oga waxa xaaladda ay ku dambeyn karto xuseen abubakar maxamed v o a muqdisho
derik shofin oo ahaa askari hore uga tirsanaa booliiska magaalada minneabolis kuna eedeysnaa dilka george floyd oo ahaa nin madowa ayaa shalay galab lagu helay dhammaana dembiyadii lagu soo ogay guddi xeerbeegti ahaa oo ka koobnaa labiyo toban xubnood oo dhegaysanayay intii dacwaddu socotay ayaa go-aan aqlabiyada ku gaadhay in derik shof inuu yahay dembiile warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya faarax maxamed cali faarax buluug xerbeegtidan oo dhegaysanaysa intii ay socotay dacwadan ayaa si buuxda ugu dhawaaqay inay derik shofin ku heleen dhammaan dembiyadii lagu soo eedeeyey kuwaas oo ay ka mid tahay inuu si ulakaca u dilay george floy oo ka mid ahaa bulshada madowga waddankan maraykanka xukunkan oo ka mid a kuwa ugu caansanaa cadaaladda gobolka minnesota ayaan waxaan wax ka weydiiyey cabdiwaaxid qalinle oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada minneabolis xerbeegtidu waxay si buuxda isugu raacday in ninkaasi ay ku heshay dembigii uu ku eedaysnaa oo ahaa faldembiyeed dil ah oo saddex nooc isugu jiray saddexdaa noocba ay yihiin saddex nooc oo ah noocyada dilka ee sharciga minnesota uu dhigayo ka koowaad oo ah derajada labaad oo qofkii lagu helo ee keeni kara xarig afartan sano ah iyo midka derajada saddexaad ah oo toban sano keeni kara iyo midka derajada labaad ah oo qaybta isna dilka uun ka mid ah oo keeni kara xarig ilaa shan sano ah marka sideedaba markii qofka dembiyadan lagu soo eedaynayo mid walba waxaa loo fiirinayaa falka uu geystay qofkan eedaysanuhu nawceebuu ahaa matalan derajada labaad marka laga hadlayo ee dilka qofku waa in uu qofkan waxyeello gaarsiinayay isagoon xataa ulakac ula jeedin haddii adigoo qof weerar ku qaada oo jirkiisa dhaawac u geysanaya ama qofkaas waxyeello gaarsiinaya haddii qofkaasi uu dhinto derajada labaad buu noqonayaa marka inkastoo dad adigu inaad disho aanad ula jeedin laakiin ficilkaaga haddii ay ka dhalato dhimasho haddii ay ka dhalato qofkaasi dhinto waxaad noqonaysaa qof ku eedaysan ama lagu heli karo dembigaas qaybta labaad ta derajada saddexaad ee dilka waxaa iyada runtii loo baahan yahay oo shardi ah in qofkan falka geysanaya uu qalbigiisa arxan darro laga waayo arxan darro laga helo oo si bilaa naxariis ah oo aanay naxariisi ku jirin oo bili'aadanimada ka baxsan uu qofkan ula dhaqmo kadibna ay ka dhalato dhimasha ay halkaas ay ka dhalato dibadbaxayaal ku faraxsanaa go'aanka xeerbeegtidan oo ay ka mid ahaayeen soomaalida gobolka minnesota ayaa markiiba isugu soo baxay jidadka waaweyn ee bartamaha magaalada minneabolis kuwaas oo sheegay in keyskani uu ku soo dhammaaday cadaalad
maanta waxaa runtii bannaanbax loo soo baxay markii ay maxkamaddii ay soo saartay in la xukumay askarigii dilay walaalkeen george floyd runtii oo caalamka oo dhan iyo maraykanka o dhan maanta la sugayay lana filayey in runtii uu keysku si fiican u dhammaado oo la xukumo xukunkiina waa lagu xukumay dil baa lagu xukumay saddex xukumoo lagu soo rifaacay baa lagu xukumay alxamdulilah xaqii adduunkabaa annaga xaq baa maanta aragnay laakiin inaf ma ahaan weli waxaa jira other cases oo furan oo aan waxba laga qaban including dalaal ciid oo hadda la dilay isaac aden and number of other ones so waa faraxsannahay laakiin still long road to go
Assalamu alaikum, magacayga Umar Fatah, State Senator, District 62, South Minneapolis. Aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta. Uh, Derek Chauvin found guilty on all three charges, the only the second officer in the history of Minnesota to be found guilty.
socotaalka maanta waxaa ka socda dabaaldeg loogu dabaaldegayo xukunkii lagu riday ninkii booliiska ahaa ee dilay George Floyd runtiina ahaa arrin aad iyo aad loo dhursugayay dareenkaygu waxa weeyaan maanta runtii inaan helnay wixii mujtamaca maraykanka oo dhan ay filayeen in askarigii derek shoven uu yahay dembiile oo uu dilay george floyd maantana lagu xukumay saddex xukun oo adag oo dil ka mid ah labadu ay ka mid yihiin dil runtii waad arkaysaa dadkii way soo bannaan baxeen maanta iyagoo faraxsan hadalladii aan dhahnay waxaa ka mid aheyd annaga uu maanta waan ku faraxsannahay in lagu xukumo dil laakiis waxaan kaloo rabnaa in runtii isbeddel la keeno mar haddii maxkamaddii gudaheedii isbeddel ka yimaado in bannaanka maxkamaddana la keeno magacaygu waa deeqo warsame waxaan ku noolaa sili minneabolis anigoo ka xumaa george falood cadaaladdarradii ku dhacday markii hore dhammaanteenna aan ka wada xumayn waxaan maanta aad ugu faraxsanahay cadaaladdu helay dhammaanteenna waa midaan hellay haddaanay dadka madow ama dadka soomaaliyeed oo ka mid ahun dadka madow markaa waxaan leeyahay guul baan leeyahay dowladda iyo cadaaladda la sameeyeba aad baan ugu faraxsanay dareenkaygana lama soo koobi karo
aniga fikirkayga cadaaladii baa adeegtay waxaan is leeyahay waxayna minnesota bilowday wax laga rabo waxay horseed u noqotay wax america laga rabo ah in qof kastaba in cadaaladdu ay shaqayso sidoo kalena in in cadaaladdu shaqayso sidoo kalena hadda haddii sida waxa sida la sheegay hal nin baa hadda la xukumay dabcan sida aragtay hal nin baa la xukumay saddex kala hartay iyo ninkii brooklyn center lagu dilo dhalinyarada ahaa naagtii naagtii dishay oo booliiska ahayd sidaa daraaddeed tani waxay bilow u tahay isbeddel loo baahan yahay inuu ku yimaado booliiska iyo dhinaca cadaaladda waa bilow wanaagsan minnesotana horseeday halkan laftirkeeda soomaalidu maanta hormuud bay ka tahay waa ujeedaan hadda dadka gadaashay joog soomaali baa ku jira weliba qaarkood la soo doorto marka waxaan is leeyahay tani waa bilow wanaagsan waa cadaalad wanaagsan minnesotana waxay horseed u noqotay maraykanka oo dhan inay marka u horreysay booliiska lagu soo oogo in lagu soo oogo inay cadaaladda la hor keeno insha allah maanta maxkamaddan joognaa waan dabaaldegaynaa si fiican bay u dhacday maxkamaddii ninkiina waa la xukumay marka haddii ilaahna badbaadiya caawa magaalada gubin lahayd haddaan ninkaan la xukumin lahayn marka maasha allah hawl fiican baa dhacday maanta xeer ilaaliyaha guud ee gobolka minnesota keith allison oo horkacaya kooxda dacwad oogayaasha ayaa boogaadiyey xeer beegtida iyo markhaatiyaashii ka hor hadlay intii ay maxkamaddu socotay waxa uuna ku baaqay in si weyn dib u habeyn loogu sameeyo booliiska gobolka minnesota qareenkii qoyska george floyd oo la yidhaahdo ben cram ayaa xaqiijiyey in madaxweynaha maraykanka jo baiden ku-xigeenkiisa kamala harris iyo marwada koowaad jill baiden iyo guddoomiyaha gobolka minnesota ay xiriir la soo sameeyeen qoyska george floyd kadib markii uu dhacay xukunkan waa markii ugu horreysay ee taariikhda gobolka minnesota oo ay maxkamadi dembi ku hesho askari hore oo caddaan ah kaas oo loo haystay inuu dilay qof madow ah haddaba dacwadan oo indhaha caalamka oo dhan ay eegayeen go-aanka laga gaaray ma aha mid la filayey su-aashaas iyo kuwo kale oo la xiriira dhanka sharciga ayaa nuur xasan nuur uu weydiiyey gariiqaan aamiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota dhinac haddii laga fiiriyo haa way ahayd mid lasii saadaalin karay sababtoo ah caddeymahan la hayay ayaa waxay ahaayeen wax ciidda ka badan ama maaragtay aada u fara badan oo ay ka mid ahaayeen cajalad la wada daawaday oo dadka dareenkooda wada taabatay iyo sidoo kale makhraatiyadii caafimaadka ee qalitaanka ku sameeyey soona bandhigayay wixii uu dhintay george floyd sina ma ahayn maaragtay wax la filan karo oo waa markii u horreysay oo askari gobolkan minnesota ah qof madow uu dilay lagu helay dembigii dilka ah uu geystay marka taas lafteeda maadaamana taariikh hore jirin waxaa iska jirtay walwal badan oo ku saabsan in ayna cadaalad dhacaynin laakiin runtii aad baa loogu faraxsan yahay guud ahaan macnaha sida loo xukumay askarigii hore derek shovin waayahay marka amiinow dembiyada lagu helay derek shovin bal noo faahfaahi waxay ku heleen saddex dembi oo dembiga ugu weyn uu yahay dilka heerkiisa labaad ama second degree murder waxaa kaloo ay ku heleen dilka heerkiisa saddexaad iyo dilka heerkiisa labaad sida kafiisasho la-aanta u dhaca marka saddexda dambe ayay ku heleen saddexda dambe ayuu ku ognaa derek shoven oo lagu maxkamadaynayay saddexdiinaba waxay kusoo celiyeen inuu yahay dembiile dembigan geystay waayahay marka sharci ahaan xabsi intee la eg ayuu ku mutaysan karaa saddexdaasi dembi ee lagu helay eedeysanaha
nidaamka maaragtay sentencingka ama maaragtay xukunka minnesota sidaa uu yahay waxa waaye saddexdaa kii ugu sarreeya ee ugu sanada badan ayaa maaragta lagu xukumayaa waxa waxay isticmaalaan la yihahdaa concurrent marka dembiyadii lagu wada helo dhan hal mar bay isla soconayaan marka kii ugu dheer ayaa maaragtay runtii soo qabsan karaa oo kaasaa lagu xukumi doonaa kaasina waa second degree murderka ama maara dilka heerkiisa labaad kaas oo uu ku mutaysan karo laba iyo toban sano iyo bar meelahaas ayaa la qiyaasayaa inkasta oo laleeyahay shan iyo labaatan sano waa lagu mutaysan karaa haddana markii la fiiriyo askarigu inuu ahaa qof askari oo shaqa ku jira inuu ahaa qof aan dembiyo hore lahayn oo nadiif iska ahaa oo wax dembi oo hore uusan ugu jirin diiwaanka waxay u badan tahay in labaiyo toban sano iyo bar ay noqon doonto waa tahay garyaqaan amiin qoyska george floyd muxuu kaga dhigan yahay go-aankan dabcan qoyskii uu ka dhashay george floyd george floyd uma soo noqonayo oo wiilkooda dib uma helayaan marka dabcan mar walba waa dad maaragtay dee ka calool xun wixii wiilkooda ku dhacay hase ahaatee ugu yaraan waxay dareemayaan in cadaalad la mariyey askarigii dilay in uusan dilkiisii ku baaqanin marka xoogaa koley niyadejin bay u tahay arrintani iyo dadweyne fara badan oo kusoo xoomay hareeraha maxkamadda inkastoo securityga iyo maaragtay ammaanka maxkamadda aada loo adkeeyay haddana dhowr kun oo qof ayaa hareera taagnayd markii lagu dhawaaqay natiijada waxaad ka muuqanaysay farxad iyo iyagoo maaragtay reynreyn muujinaya ugu dambeyntii tallaabadani maxay ka bedeli kartaa awoodda xaddaafka ah ay ciidanka booliska maraykanka u adeegsadaan dadka laga tirada badan yahay gaar ahaan dadka madow runtii arrintani waxay fariin cad u diraysaa booliiska dalka maraykanka oo dhan gaar ahaana booliiska gobolka minnesota iyo weliba gaar ahaan askarta askari walba fariin gooni a ku socota in ficilada uu geysta uusan maaragtay ku nabadgelaynin haddii uu qof dil u geysto ama uu maaragtay awood dheeraada isticmaalo marka arrintani runtii waxaa la rajeynayaa marka mustaqbalka dhow inay wax ka bedasho askartu siday dadka ula dhaqmaan talabaad waxaa la rajeynayaa in ay noqoto tani bilowga wada hadalka bulshada dhex maraya iyo in laga heshiiyo in dib loo furo nidaamka booliiska iyo maaragtay awoodda booliisku ay dadka u isticmaalaan oo tababarka booliiska wax laga bedelo oo maaragtay booliiska hubka laga yareeyo faraha badan ay isticmaalayaan iyo awoodda marka tan waxaa dad badan rajeynayaan inay noqoto bilowga wada hadal wax lagaga bedelayo awoodda badan oo booliiska u isticmaalo shacabka kaasi waxa uu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota wuxuu u warramayay wariyaha v o eda nuur xasan nuur sarkaalkan hore ee booliiska minneabolis ee derek shofin ayaa lagu helay dembigan ku dhowaad sannad kadib markii uu jilibka ku hayay george floyd qoortiisa sagaal daqiiqiyo sagaaliyo labaatan ay biiqsi iisha saraayi ayaa warbixintan ka soo dirtay ka falcelinta xukunkaasi minneabolis
dadka ayaa isugu soo xoomay bannaanka maxkamadda maxkamadda hennebin county ayaa waxa ay ahayd goob ay ka socdeen mudaaharaadyo toddobaadyo ah iyadoo xeer beegtina ay dhegaysanayeen doodaha dacwadda dilka ee derek shovan waxaana ay noqotay goob la isugu soo ururo oo dabaaldeg iyo bogsiino ay ka dhacday xukunkii talaadada kadib lala waa qof degan minneabolis I just don't know what else to say. Black lives that matter. Hey! It was the right verdict. It was on time. And it waan jeclaan lahaa in aan arko dadkayga madow halkan inaan arko qof walba oo halkan jooga annaga oo wada taagan ma garanayo wax kale oo aan idhaahdo aqalka cad madaxweyne joe biden oo ay weelisay madaxweyne ku-xigeenka kamal harris ayaa xukunka dembiilaha ku tilmaamay tillaabo hore loo qaaday waxaana uu tilmaamay in la meel mariyo sharciga dib u habeynta booliiska oo qayb ka ah hor u socodka cadaaladda maraykanka
dhammaanteen waan wada doonaynay saddexda dacwadood taasina waa wax qof walba uu helay dhammaan dadka halkan jooga sidaad u aragtaan kulligeen isku si ayaynu u wada dareennay nooc kasta oo noloshaadu ha noqoto qaab kasta oo aad u eg tahayba wixii aynu doonaynay waynu helnay dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyaga oo u dabaaldegayay xukunka maxkamadda shovin ee minneabolis laakiin qaar badan ayaa leh in shaqadu ay harsan tahay oo uu ku jiro kiiska dont right oo ay booliisku toogasho ku dileen minneabolis kuli harley oo degan minneabolis Dante Wright is next. To be perfectly honest, it's only one. The fight isn't over yet, though. Like, mind you, we're partying and having a great time.
waa inaan dhagaysannaa ma neefsan karo ma neefsan karo kuwaasi waxay ahaayeen ereyadii ugu dambeeyey ee floyd mana oggolaan karno ereyadaasi in ay isaga la dhintaan runtii danka ma lihi cidda dembi lagu helo iyo taan lagu helin aan iska joojinno dilka dhiigga daadanaya waad ogtihiin aan dadka ula dhaqanno sidii muwaadiniin siman laakiin dad badan ayaa ku rajo weyn xukunkii talaada waxaa kooxaha xuquuqda aadanaha ay sheegeen inay tahay markii ugu horreysay ee gobolka minnesota uu xukun ku rido sarkaal boliisa oo caddaan ah geerida nin madow waana u leexasho dhinaca cadaaladda jinsiyadda ee maraykanka haddaba sidee ayuu ahaa dareenka dadka gobolka minnesota iyo gobolada kale ee maraykanka kadib markii lagu dhawaaqay go-aanka xeerbeegtida maxamed cabdisandheere ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey suxufiga rugcadaaga ah ee cabdiraxmaan sheekh mursal oo ka tirsanaa warfidiyeenadii raadiyo muqdisho oo haatanna ku sugan gobolka minnesota
bismillahi raxmaan raxiim sameer waa mahadsantahay adiga iyo bahda v o a runtii aada iyo aad ayaa dadku neeftaaga soo booday sababtoo ah xabsi weyn baa jirtay haddii maanta ninka la yidhaahdo derek shovin oo loo haystay dilka george floyd uu baxsan xabsi ka baxsan lahaa waxaa shaki ku jirin in magaalada minnesota gobolka minnesota gaar ahaan minneapolis iyo gobollo badan oo maraykanka ka mida in ay ololi lahaayeen dab qabsan lahaa dhibaato iyo burburkii dhacay waagii hore markii dilku dhacay banaanbaxyadii rabshadihii boobkii ganacsiyadii la gubay baanankii la gubay wixii la burburiyey inay sheeko noqon lahayd tan ayaa ka daraan lahayd maxaa yeelay dadka madow ee dalka maraykanka waxaa ku badatay booliiska in ay si micno darraa u dilaan aan laba caalina isweydiin wax caadi bay iska noqotay wax ku gaara ma aha madowga maraykanka oo dhan bay ka jirtaa laakiin dadka madowga si aada ayaa loo ugaarsadaa haddii ay khalad yar galaan xabadda ayaa ku socotaa booliiskana ma fikiraan markay shuudgarayaan qofka oo ay dilaan kadib ayay fikiraan oo hadlaan in badan badan badanna way u martay marka arrintan waxaan rajaynayaa in dad badan oo hadda maxaakiimta horta maxkamadaha hor taagna maanta diyaar bay u ahayd inay dhaqaaqaan nasiib wanaag nasiib wanaag markii maxkamadii la yiri ninkii saddexdii qodobe lagu soo oogay baa lagu xukumay inuu dembigii galay dadkii guryahooday kala aadeen waa waxaan sidaan horey u sheegay dadku neefta ayaa kasoo booday reer minnesota haddaan nahay maxaa yeelay aad iyo aad iyo aad bay khatar u lahayd arrintan haddii u fakan lahaa maanta booliiska waan gartay waxaan ognahay in toddobaad ama laba toddobaad ka hor wiil kaloo madowa oo ku baxay gacanta haweeney booliiska ahayd guddoomiyaha gobolku isagoo ka bartay khibraddii george floyd markii uu dhintay oo derek shovin uu dilay inuu keenay ciidamada ilaalada xuduudaha markan ma jira diyaargarow dhinaca amniga ah markaad fiirsid magaalada minneapolis iyo magaalooyin kale gobolka minnesota
si aan si aan caadi ahayn baa loogu diyaargaroobay waxaa la keenay booliiskii keliya laguma ekaana waxaa la dalbaday waxaana yidhaahdaan national guardka ciidan gobolka leeyahay oo ilaaliya markii xaaladda xumaato loo yeerto kuwii baa loo yeeray waxaa kaloo looga yeeray gobolada noo dhadhow ciidamada national guardka inay baakureen u soo diraan gobolkan wayna soo direen magaalada ayaa lagu soo daadiyey meelaha halbowlaha ayaa la wada geeyey aad iyo aad baana loo cabsanayay shaqooyinkii horaa looga wada baxay oo guryaha la wada aaday magaalada waa cidlo wax socday wax dhaqaaqaya ma jirin maxaa maxaa dhici doona iyo sida wax u dhici doonaan ayuu qof walba ku fikirayay waan gartay xoog le ayaa la waan gartay Eh, cabdiraxmaan su-aasha laisweydiinaya waxay tahay arrintani wax ma ka bedeli doontaa habdhaqanka booliiska ee marka uu la kulmo eh, dadka midabka leh gaar ahaan dadka madow
booliiska dhaqankii uu leeyahay maraykanka oo dhan way markii qof madow arkaan waa qof u calaamadaysan inuu yahay dembiile Ha- hataa waxaa dhacday hadda ka hor wiil yar oo laba iyo toban saddex toban jir oo oo ku cayaaraya bustooladaha carruurta ku cayaaraan in inta loo wacay booliisu yiri nin madow baa qori wataa intay yimaadeen wiilkii ayagoon la hadlin ee xabad ku furayna dileen kadibna la arkay wuxuu haystay inuu waxaa carruurta ku cayaarta ahaa ilmo yarna inuusu ahaa habdhaqankooda si u bedelmo waxay u baahan tahay in booliiska tababaro xoog loo furo marka la qorayo booliiska si xoog loo tababaro waa markaa kaa soo horbaxo ninka booliiska intaasoo bustoolada intaasoo qoriya intaasoo garguud ayuu wataa qaarkood hubka militariga ay qaataan ee culculus ayay qaataan waxyaabahaasoo dhan in la bedelo ayaa loo baahan yahay oo dhaqanka dalkan maraykanka ee qabaan oo dhan ee cunsuriyadda ku salaysan ee ah madowbaa hadduu kaa soo horbaxo inuu ama ku dilayo ama ku dhacayo taana in laga gudbo waa sheeko dheer oo boqolaal sano socotay wakhti dheer bayna qaadanaysaa in laga bogsado kaasi waxa uu ahaa suxufiga rugcadaaga ah cabdiraxmaan sheekh mursal oo ka tirsanaa warfidyeenadii raadiyo muqdisho oo haatan ku sugan gobolka minnesota wuxuu u waramayay wariyaha v o e da maxamed cabdi sandheere goordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan
tiro hubiyayaal ah ayaa goor dhoweyd lagu garaacay xaafado ka mid a degmooyinka wardhiigley iyo boondheere ee magaalada muqdisho hubiyayaashan ayaa mid ka mid ah waxa uu ku dhacay xero ay deganaayeen dad barakacyaal ah oo ku dhow godka jilcow warar ay heshay v o edu ayaa sheegaya sidoo kale in mid ka mid a hoobiyayaasha uu ku dhacay meel ku dhow derbiga madaxtooyada soomaaliya weli ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkan kooxda al-shabaab ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarka oo ay sheegtay in ay la beegsatay madaxtooyada soomaaliya ururka al-shabaab ayaa sidoo kale sheegtay mas-uuliyadda weerar hoobiyaal ah oo lagu qaaday xerada xarane ee saldhigga u ah ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee ka howlgala soomaaliya bishii maarj sagaalkeedii xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ku baaqay in dib loo soo nooleeyo wadahadaladii u dhexeeyey dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada kadib shir ay warbixin uga dhageysteen wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya james iswan ma jirin bayaan guud oo ka soo baxay golaha ammaanka maadaama uu shirku ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin hase yeeshee wadamada ka qayb galay qaar ka mid a ayaa soo bandhigay qodobadii shirkaasi looga hadlay iyo waxyaabihii ay halkaasi ka sheegeen qoraal ka soo baxay ergada norway ee golaha ammaanka u qaabilsan ayaa lagu sheegay in dariiqa keliya ee soomaalida u furan uu yahay in dib loo soo nooleeyo ama dib loo bilaabo wadahadaladii doorashada ee ku salaysnaa heshiiskii todobayotobankii sebtembar
dadka somalilan waxay hore u soo arkeen lix doorasho isugu jiray mid madaxtooyo baarlamaan iyo weliba deegaan hase yeeshee doorashada dhici doonta koob iyo soddonka bishan mey ayaa noqonaysa noocii ugu horreeyey iyadoo ay isku sidka yihiin ee laba doorasho warbixin arrintaasi uu ku eegaya waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle inkasta oo bilihii ugu dambeeyey diyaargarowga doorashooyinka somalilan ee wakiilada iyo deegaanka ee isku sidkani ay ka socdeen magaalooyinka iyo gobollada somalilan haddana haatan waxaa aad arkaysaa in ay dabaysha doorashadu ay dadka musharaxiinta ah laabtooda qaaday suuqyada iyo meelaha magaalooyinka waaweyn ee somalilan muuqaalada iyo sawirada ugu badan ee ishaadu ay qabanayso ayaa ah sawirada musharaxiinta ragga iyo dumarkaba isugu jira ee u taagan golayaasha deegaanka iyo wakiilada tallaabada koowaad ee ay ku kala duwan yihiin doorashooyinkii hore iyo tan ayaa ah in doorashadan qof kasta oo muwaadin ah oo kaarhka codaynta qaatay uu gudan doono waajib laba coda isagoo dooran doona musharaxa uu jecel yahay inuu u doorto golaha deegaanka ee degmada uu ku nool yahay iyo sidoo kale musharaxa golaha wakiilada ee somalilan cali axmed maxamed maxamed cali dhagoole waa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda madaxtooyada somalilan waxa uu v o e uga warramay doorashadan iyo sida ay uga duwan tahay kuwii hore waa doorashadii ugu horreeyey ee sasaara waxaanay meesha ku jira laba xuquuqooda ah muwaadinkii oo marna dooranaya golihii deegaanka representativekii marna dooranaya golihii wakiilada labada xuquuqood baa ku jirta haddaba waxa- waxaa meesha ji- jira waajib ay leeyihiin komishanka doorashooyinka qaranka xisbiyada qaranka iyo weliba xubnaha tartamayaasha ah oo la rabo shacbiga somalilan inay awareness ama wacyigelin ballaaran siiyaan maanta doorashadan la gelaya inay doorashooyinkii hore ka duwan tahay islamarkaana la gudanayo laba xuquuqood oo uu sharcigu siiyo muwaadiniinta rasmiga ah ee dalka ku sugan iyo kuwa dabaddaba haddii duruuftu kaliftaba marka waxa weeye waa in shacbiga ama dadka reer soomaaliya muwaadiniinta laga dhaadhiciyaa in maanta la gudanayo xuquuqdii een, wakiilasho ee deegaankooda iyo tii golaha wakiilada ee ah gurigii sharci dejinta ee koowaad labada xuquuqood sidii dadka looga dhaadhicin lahaa ee musharaxiintu ay uga dhaadhicin lahaayeen dadka dooranaya ee d- constituency-gooda ah ee komishanka qaranku laftooda waajib baa saaran iyo qaabka loo codaynayo haddaba sidee ayay u fahamsan yihiin dadweynuhu codaynta labada doorasho ee ay sasaaraan filsan cumar waa ardayaed wax ka barata jaamacadda hargeysa islamarkaana haysata kaarka codbixinta waxay v o e u sheegtay markaa doorashadan isku sidkanee labada xildhibaan la dooranayo marka anigaygani ma fahansanin si loo dooranayo ma laba maqsino isku xigaan ku- kusoo kala codaynayaa ma isla mar baan codaynayaa ma kiyuu baan kala gelayaa ma as- mid walba astaantiisa laygu taabanaya laleeyahay kanna ku dooro kanna ku dooro markaa ma fahansanin aniga qudhayl dadkoo dhan waan ku sheekaysanaa markan meelaha is dooranno laba maqsin baa lagu kala dooranaya midba meel baa la tegaya midba layn baad gelaysaa waxaasay dadku xoog ugu mashquulsan yihin wacyigelinna lama siin dee sidii ay u codayn lahaayeen iyo siday u kala dooran lahaayeen in waraaqdana la fahansiiyo ma hal waraaq baa lagu codaynayaa ma laba waraaqood baa lagu kala codaynayaa halkaasaan doonayn si fiican nala fahansiiyo hayaanka iyo horumarka adduunku ugu jiro ka midho dhalinta aqoonta guud ayaa marba marka ka dambeeya waxa bini'aadamka ay dhaxalsiisay inuu ogaado waxaanu hore weyn sidoo kalena aqoonta ayaa saamaxda in dhibaato markii hore bulsho haysatay ay markay waxbartaan ka gudbaan wakhtigan iminka lagu jirana doorashadan ayaa kuwii hore waxa ay aad ugaga duwan tahay adeegsiga iyo isticmaalka iyo saamaynta ay leedahay baraha bulshada ama tiknolojiyadda casriga ah mar kale waa kan cali dhagoole oo tilmaamaya sida ay musharaxiintu uga faa'iidaysan karaan si fudud baraha bulshada horta niyow technology imika wuu isbedelay intaasoo t v baa jira waxa la yidhaha facebook baa jira doorashooyinkii hore iyo tani maanta way kala duwan yihiin maanta dadku si dhib yar bay furiintu u gudbaysaa waxaad arkaysaa musharaxiintii maalmihii tegey wiigii dhoweyd baan u qaybinay nambarada iyo calaamadaha nin walba markuu fariintiisa soo dhigo waxaad arkaysaa folowga abka lagu samaynayo iyo inta kala qaadanaya ninkiyo kun qof markiiba ay qaateen marka maanta khadaroo walaal technologigu wuu ka duwan yahay kii hore waxaan qabaa wacyigelinta iyo qaabkao dhan inuu noo fududaanayo welibana waxaa inoo hadhiban maanta bishu waa waxaan umalayaa waa labaataneeyo af- waxaa inoo dhiban dhowr iyo een, afartan cisho ayaa doorashadii inooga dhiman muddooyinkii kaambeynku wuu dhiman yahe loo cayimayey waxaan qabaa muddo ku filanna waynu haysanaa dadka laakiin reer magaalka imika haddadaan kula hadlayo musharaxuu codaynayo iyo calaamadiisa ama nambarkiisa hadduu yahay golaha deegaanka labadaba uu hayaa maanta cidda maanta inoo harsan waa dadka reer miyiga awn si kastaba ha ahaatee doorashadan ayaa ah mid ay aad xamaasadeedu u sarraysa marka la eego loolanka ka dhex socda xisbiyada gudahooda beelaha gudahooda iyo xataa degmooyinka laftooda maadaama musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaankuba ay aad u tiro badan yihiin kuwaasi oo ka sharaxan saddexda xisbi ee somalilan khadar maxamed cakule v o e hargeysa
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e-da dhegaystayaal sida ka dhex dhacda bulshooyinka aadanaha oo idil soomaalidii reer miyiga u badnaydii waxay soo martay dagaallo markii waa la joogaba ka dhex caloosmi jiray waxay ahaayeen dagaallo muddo kooban socda oo tolalku ay isaga hor iman jireen guud ahaanna loo geli jiray hanashada iyo kala jiidashada waxyaabihii noloshooda lama huraanka u ahaa oo daaqa iyo biyuhu ay ugu weynaayeen ma ahayn qaar sababi jiray geeri fara badan oo la garab dhigi karo xasuuqa colaadaha siyaasadaysan garab socda ee aynu u soo joognay guyaashii dhowaa ee aynu soo dhaafnay hamuunta xafiisyada sarsare loo qabaana ay ku wacnayd dagaal walba dabadii siday u badan tahay ummadaha dunidu waa xisaabtamaan dhinacyadii ay dirirtu dhex martay midkood kastaaba isaga oo murugaysan ayuu tirsadaa rag wixii uu dhinaca kale ka laayay haddii laga golroonaado kama xishoodaan wixii dhacay iyo sidii ay u dhaceen inay ka rur sheegaan isla markaasna dagaalyahankii naftiisa bulshada u horay abaalkiisa ma bi'iyaan oo ma duudsiyaane waa u baroortaan xusuustoodana waa ku waariyaan ha yeeshee dhaqankeenna dagaalku sidaas kuma tilmaana haddii laga adkaado tolka soomaaliyeed marnaba jabkiisa ma qirto qab xaddhaafa oo aan gar ahayn dartiis wuxuu iskala weynaadaa dhinaca ay dirireen inuu libinta u oggolaado tiro kasta oo rag ah laga gabawaree kolnaba in dagaalkii shalay looga raayay naftiisa uguma sheekeeyo kamana dhaadhiciyo goobtii yaa helay ayuunbay isweydiin jireen dib looguma noqon jirin barbaartii geeltoosiyaha laga cashaysiiyey carabka iyo ceebaynta bulshada kale si uu uga badbaado waxayba u badan tahay in guushii laga helay uu tolku isagu isa siiyo qoladii ku gar lahaydna uu u quuri waayo midda kale dagaalyahanka tolka soomaalida waxaa sheegsheegga magaciisa ugu dambaysa maalinta la dilo cid aan qoyskiisa ahayn uma baroorato taalo lagu xusuusto looma dhiso hadduu dad lahaa agoontii uu ka tegey lama xaaleeyo aaskiisa kadibna bilado abaalgudda waalidkii isaga dhalay laabta looguma shaqlo waxayba ku mahmaahi jireen nin dhintay kabihiisaa dhaama sababahaas awgood waxaa maansada soomaalida aad ugu yar gabyaa qoladii uu ka dhashay dagaal lagaga adkaaday dabadeedna tiriyey tixa uu kaga calaacalayo guuldarrada goobtii ka raacday iyo guud ahaan wixii geeri iyo galangalacow uu colkoodii ka mutay waxaase jiray gabay iyo geeraar waaye isu dhow la tiriyey oo raggii lahaa ay kaga calaacaleen guuldarro ka soo gaadhay goobhoog ay qayb ka ahaayeen colkii ay la soo duuleenna si xun loogu jabiyey geeraarka waxaa mariyey qaajo baras in la odhan jiray oo ka mid ahaa ciidamadii uu ingiriisku u soo urursaday jabinta daraawiishtii sayid maxamed cabdilla xasan aanse idin xusuusiye kun iyo sagaal boqol iyo kowdii iyo kun iyo sagaal boqol iyo labadii waxay daraawiishtu ingiriiska kaga adkaatay dhowr goobood oo kuwa ugu magaca dheeri ay ahaayeen afbakayle fardhidin iyo beerdhiga taasoo noqotay arrin ay qaadan kari waayeen janaanadii ingiriiska ee london fadhiyey iyo saraakiishoodii berbere ka talinaysay dirkaba maantaas bay go'aansadeen walaadka iyo ciidamadiisa inay mar qura iyo si kama dambaysa uga faraxashaan si aanu u saamayn dalalka kale ee ay dunida ka gumaystaan waxay isu keeneen imbaraadoriyadu ifka ballaaran wixii ay ciidan ku lahayd kuwii ugu fiicnaa marka buuxa oo ku dhowaad saddex kun oo nin iyo hubkoodii ay ku raran tahay ayay hobyo ka soo dejiyeen gaasas kale oo laga soo dhuray england hindiya iyo afrikada koonfureedna berbere ayay soo dhoobeen boqor melilakii labaad jigjiga ayuu guuto camaariyaley a ka soo diray intaa ka sokow geyiga soomaalidii joogtay ayaa dacaayad lala dhex galay nin walba oo qaangaara waxaa lagu booriyey inuu ka qayb qaato duulaanka wadaadka ku socda waxaa loogu sheekeeyey daraawiisha inay tabar daraatay inay safarda fiican lahayn qoryo iyo rasaas inaanay haysan sidaa darteedna si fudud looga ilheli karo markaasna uu nin waliba kala soo noqon doono kadimo geel ah iyo hanti kii gacanta ku dhigaa aanu kol dambe sabooli doonin qorshaha howlgalka ciidanka ingiriisku wuxuu ahaa gumburaha cagaar weyne oo sayidka iyo ciidamadiisu ay maantaa fadhiyeen in lagu galo oo halkaa gam lagaga dhigo in lagaga duulo koonfur galbeed iyo waqooyi si waddooyinka ay ku baxsan karaan oo idil looga xidho mase noqon tala u meel martaye way mala habaabeen daraawiishi qorshahaas way ogeyd maantaa goobtii dhacdayna waxaa nag lagaga dhigay guutooyinkii caddaanka madowga iyo midab kastaba lahaa oo sidaan soo sheegay uu ingiriisku meel kastaba ka keenay waxay noqdeen wax la laayay iyo wax dhaawacan siday iyagu buugtooda ku qoreenna lix nin oo keliya ayay ahaayeen wixii halkaa nabadqab kaga laabtay gabay carabi ah oo guulkufaana ayuu sayidku maantaa mariyey waa gabaygii uu ku jiray meeliskii ahaa wa axyaaunaa min khayri ahli lmacaashiri wa amwaatunaa min khayri ahli lmaqaabiri qaajo maxamed ciise oo qaajo baras lagu naanaysi jiray wuxuu ku jiray soomaalidii dacaayadda lagu hoday geel jacaylka dartiis soomaalidii ingiriiska ugu askaraysay ee badiba goobtaas lagu laayay cidise aanay tirsanayn wuxuu ku jiray wixii yaraa ee inta badbaaday rafaadka iyo cagamuruxa cidahoodii ku gaaray dabadeedna markii laga waraystay duulaankii uu raacay iyo goobtii cagaar weyne ayuu ku jawaabay geeraarkan warbixinta u eg ee dareen taabadka leh wuxuu yidhi raxanraadkiiyo hawsha kamaan raalli ahayne rag baas bay damciyey rabbina weyla iraaday geel baana raadi lahaa buuri ee waxba yaan rimadiis iyo ratigiisa rareeyiyo ramagiisa kaxayne kol haddaan rubadayda reerihii nabadgeeyey rabbiyow mahadda hindigaa ridi doona soodaantaa rogi doonta yamyamkaan rintitiirsan rag cad baynu u geynoo reedhi baynu ahaanoo ruqo weeyo farduuyoo rasaastoodu ma fiicna rabbigay talin maayee rugtoodaynu gallaayoo ninba reer ha kaxaysto sob wixiina horoorae raggii ay qoranaysiyo rogi gaalada maaha buuri dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsanid axmed faarax cali idaaja oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
tan iyo markii aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya uu muddo kordhinta u sameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaa magaalada muqdisho ka aaloosamay xiisado amni darro oo ku qatoma arrintaasi kuwaasoo marba marka ka dambeeya isi sii tarayey haddaba yaa iskale mas-uuliyadda xiisadahaasi amni darro ee ka taagan magaalada muqdisho sideese lagu xallin karaa waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada muqdisho iyo doctor cabdulqaadir cali ibraahim oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya baasto bismillaahi raxmaani raxiim run ahaantii waxaanu arkaa inay markii lagu dhawaaqay muddo kororsiga iyo doorashooyinkiina dowladdu ay ku dhawaaqday waa fashilmeen oo waa burbureen labadaa dhacdaba waxay keentay xiisad inay ka kacdo magaaladii saraakiil ciidan oo kaleeto oo iyaguna ka mid yihiina gadoodkii ay sameeyeenna xiisad saddexaad bay ahay saddexdaa dhacdaba waxaa la rabaa oo ay ku istaagi karaan amnigu markii horeba fara kuma taagnaynoo laftirkiisaa gabidhaclaynayo dalka colaadaha ka jiray oo dal fadhiya ma ahayn sidaas daraaddeed dhacdooyinkaasina waa dhaceen dowladdu marka waxaa laga rabaa madaxda sare ee dalku inay dib u soo celiyaan wadahadaladii shirarkii dib u heshiisiineed ee looga hadlayay doorashooyinka xal u raadintii doorashooyinkii laftirkoodii haddii dib loo soo celiyo oo ummaddu ay maqasho waxaa socda saasaan nabdeed iyo wadahadal dowladduna ay tanasul samayso breshirku waa degaya hadday dowladdu mar labaad ka laabato muddo kororsiga aan sharciga waafaqsanayn oo qodobka sagaashan iyo koowaad ee dastuurku muddoxileedku inuu afar sano yahay buu qiraya afartaa sannadood ee dowladdii loo siiyey idan xildhibaanaduna ay shacbigii soomaaliyeed afar sano u soo doorteen matalaadna ay ku matalayeen kudarsiganina wuxuu abuuray qas iyo fawdo waxaan ku talinaya uu soo jeedinaya dalkani wuxuu u baahan yahay iyo dadkan shacbiga in loo turo waxay ku jiraan marxalado adag ee colaadeed waxay ku jiraan abaaro waxay ku jiraan cudur waxay ku jiraan shaqola'aan arrimaha noocaasi intii laga kaabi lahaa in shiddo kale loogu sii daraa waxay noqonaydaa in khalkhal uu amnigu galo waxay noqonaydaa dembi iyo foolxuma inay dhacaan bismillahi raxmaan raxiim horta ramadaan kariim baan idin leeyahay soomaalida meel kasta ay joogto saaxiibkay walaalkay baasto siduu anigu aragtidiisa waa ka duwanahay go-aanka oo baarlamaanku qaatay anigu uma adku inuu yahay go-aan oo muddo kororsi ah xaqiiqdii baarlamaanku waa hay-adda sharci dejinta dalka ugu saraysay markii stagnation dhacay oo meel loo dhaqaaqa la waayey oo nimankanu ay diideen in heshiiskii la gaaray la fuliyo doorashadii dadbanayd la aado saan taaba dib loogu naqan awoodoodii la soo noqdeen waxay yidhahdeen madaxweyne dowladda kan hana gaarsiiso maxaanku yidhahdaa doorasho one man one vote onis uu kaa yimaado problemkan ma jiraayo midan nimankan musharaxiinta ah horta wallaahi waa cayaan daro raggii maanta laga sugayey in magaaladan amnigeeda nabadeeda ay ka taliyaan oo hormuudka ka noqdaan oo dalkan hoggaan ka soo noqday inay maanta meel aada u hooseysa dhufaysgal ciidankii ay moral jab ku abuuraan yidhaahdaan magaaladii aan burburin warba waa bil ramadaan waa bil muxaram xilli dagaal ma aha dadkii dagaal horseedi lahaa maahidiin dadkii nabadda ka talin lahaabaatiin waxa idinka iyo dowladda idin dhex yaalla oo a dadka masaakiinta ah bil ramadaan oo ilaahay xarimay in dagaal la galo alinkeedii dhabarka uga fadhiya ma kacdo soomaalad garan waad ogtihiin dalkan wixii laga soo mara anigu hadda dalkan markaan dib ugu soo noqday labada kun iyo kow iyo tobankii ahayd waa toban sano ka hor wadada markaa almukarama oo maanta ilaa afarta habeennimo furan yaa lama mari jirin oo shaabba halkaa joogay oo boholey ahayd oo bahalagaleena soomaalad garan maanta in ku fekertaan in magaaladii dib loo celiyo niman xildhibaana ay yidhaahdaan magaaladii bar halkaasaa la goosta annagana waa goosanaynaa horta wax la qabta maaha wax laydinka filayana maaha amniga magaaladan in la siyaasadeeya wax qoran maaha nin dalkan rajo ka leh ma siyaasadaynayo baasto maxaad ku sababaynaysaa in dowladdu ay mas-uul ka tahay xasaradaha ka oogan magaalada muqdisho waxaan ku sababaynayaa marka hore afar sanaa la doortay hogaanka maanta dalka ka jira xildhibaanaduna afar sanay haysteen afartaa sannadood waxaa xaq loogu lahaa inay dhisaan nidaamkii doorasho oo xukuumaddii iyo baarlamankii isla xisaabtan uu jiro oo markii la gaaro dhammaadka afarta sannadoodina doorasho dalku uu aadan sugayn sidaas daraaddeed mar haddii aysan doorashana jirin fashilna uu ka yimi dowladdii ciidanka guurguuraya oo meel walba degayaana dowladdii uu yahay waxay sabab u noqonaysaa amni daro waxaan ku talinaya anoo ah khabiir soddonkii sannadood dhex taagnaa dalkan kana shaqaynaya dowladdu inay baadigoob nabdeed ayadu baadigoob mar haddii nidaamkii doorashooyinkii fashil uu ku yimi muddaxileedkiina uu dhammaaday madaxdii musharaxiintana ay tilmaamo dib u dhac iyo fashil ay tilmaamayaan dowladdiina ciidan dhubis iyo kicin iyo abaabul ay ku jirto dadka shacbiga ahi waxay gelayaan khalkhal iyo muujin iyo dhibaato iyo welwel iyo kala carar dowladdaa laga rabaa inay tanasulna samayso dejinna samayso shacbigana adeegii iyo hufnaantii u gasho musharaxiinta aan nimanka la yidhaahdo saamileyda siyaasadeed oo talada kuleh arrimihii bulshadana faraha kula jirana iskaashi dowladdu inay la samayso si loo helo nabad iyo dowladnimo loo helo laakiin hadday yidhaahdeen annagaa ciidankii hayn annagaa taladii haysan annagaa waxaan rabna ku darsanaynaa suurtagal maaha waxay keenaydaa sifafaalo khilaaf waxay keenaysaa amni darro waxay keenaysaa dibudhac cabdulqaadir waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay baasto adiga aragtidaada haddii aan ku weydiiyo wallaahi aniga horta meesha musharaxiintu hadday ay kaalin mudnaayeen kaalinta ay mudnaayeen waxay tahay inay nabadda doonaan emaahayn magaaladoodii inay yidhaahdaan dowladdan kula dagaalaynaa shicibkan kicinaynaa oo kacdoon aan samaynaynaa iddaha waa u furdhayd nabadu waa dooni kareen hadday rabaan ayadoon la gaarin ayaa baarlamaanku labada aqalba ay siiyeen baarlamaankan iyo executiveka inta qoladii bedeli lahayd laga helaayo sharciga soddon ku qoran yahay inay sii maamulaan dalku dalku vacuum of power ma yeelan karo marka waxaan horena waa usoo dhaceen xilligii shariif bay dhaceen oo kambala accord tii xasan sheikh bay dhacday oo sideed bilooda intiri madaxweynuhu yuusan fadhiisan madaxweyne maaha ciidanka halla kala waxaya ma jirin ma fahamtay waa siyaasad la qabiilaynayo oo dana qaasa laga leeyahay nimankan kaalintii dalku ku lahaa oo dadku ay ku lahaayeen waa ay gabeen haddii magaaladanu dhib ka dhacana nimankan isku magacaabo musharaxiinta ayaa mas-uuliyadooda boqolkiiba boqol qaadanaya waana kaga digayaa inayan maanta dib u celin afartan sano magaaladan meeshii ay joogtay inayan dib ugu celin ayagoo dana siyaasadeed iyo dana ummado kaloo shisheeye ah dabada ay ka riixayso anugu taas waa kasoo horjeedaa intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada muqdisho iyo cabdiqaadir cali ibraahim oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban haatan aynu jalecna dhinacii qasiidooyinka iyo weliba codka maxamed baafo cali
حرير للسرى حور العين بالسير وأمان حوسن بود ونبان حريسن حريسن يبو حبيبكين الراعي يا الله اللهم صل يا سيدي سادات وسلم عليك يا حبيب الله xukunkii ilaahay soo faro xoogu sheegayo xaqii buu caddeeyo baadilkii buu xabaalay xalaashiyo xaaraanta xaqiiqdooda sheegayo xumaan xumaan wuu ka dheeraa taaha eebaa xurmee wuxiisoonaye eebo xabiibkiina
idaacaddii galabnimo waa naga intaas waa cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xadhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko
bisha soon xurmeeyo